galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin arbaco ah bisha agost ee sanadka kana waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararkana waxaa ka mid ah ilhaan cumar iyo musharaxiin kale oo soomaali ah oo ku soo baxay doorashadii horudhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay mahadiskale aad baan u faraxsanahay qof baa federaalka inoo jooga hadda laba qof oo yaryar baa aynu aynu keennay oo sanadka jooga waxayna tusaysaa dadka soomaalida inaynu dadka yar yaryar aynu dooranno oo fahmaya sharciga iyo badjetka ah siyaasad wax bayna u qaban karto haddaynaan wax ka faa'iidaysan
waxaa kalood maqli doontaan warbixin gaara oo ku saabsan qiimaha guryaha oo curka isku shareeray oo halis ku haya dadka qaxootiga afrikaanka ah oo soomaalida ay ku jirto ee ku nool magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka waxa weeye dhaqaale iyaga ka soo horreeyo meel u yaallay ma jiro waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan inay yacni dawladda welfareka ay siiso oo aan ku fillayn guryaha oo cirkaas cirkooda ijaarku marahayo isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in eviction lagu sameeyo guriga laga saaro
iyo sidoo kale dad ku dhintay xaflad aroos oo koox hubaysan ay weerareen tuulada daadley oo ka mida tuulooyinka hoos taga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararkii ugu dambeeyey ee doorashada shalay looga dareeray dalka kenya iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida shacabka kenya ayaa sugaya natiijada doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaasi oo hadda tirinteeda ay socoto maalin kadib markii milyan oo muwaadiniinta dalka ku yaala bariga afrika ay codadkooda dhiibteen si ay u bedelaan madaxweynaha uu xilka ka dhammaaday ee uhuru kenyatta madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto oo shan iyo konton sano jir ah ayaa loolan adag oo doorashada ah kula jira ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradkii ugu muddada dheeraad dalkaasi raila odinga kaas oo hadda ku jira waxa uu eg tartankiisii ugu dambeeyey ee uu galo xilka madaxweynaha labada musharax ayaa la sheegayaa inay isku dhow yihiin marka la fiiriyo tirada codka ilaa iyo hadda la xisaabiyey iyadoo ay codeeyeen milyan oo ruux taasoo uga yar ama ka yar tiradii hore ruuto ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka horeeyo koob iyo konton boqolkiiba halka odinga uu haysto sida la sheegayo toddobiyo afartan sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere milyan oo ruux ayaa u codeeya doorashada taasoo aad uga yar tiradii markii hore la filayay inay codkooda dhiibtaan oo lagu qiyaasayey milyan oo ruux doorashadii talaadadii ayaa tijaabo muhiima u ah xasiloonida dhaqaalaha ugu weyn bariga afrika kadib markii laba ka mida saddexdii doorasho u dambeeyey ay hareeyeen rabshado markii lagu murmay eedeymo musuq maasuq waa markii ugu horreysay oo doorashada kenya uusan ka qaybgalaynin musharax ka socda qabiilka ugu ballaaran ee kikuuyada oo door weyn ku lahaan jiray doorashooyinkii hore ilaa iyo intii xisbiyada laga hirgeliyey dalkaasi sanadkii kii qowmiyaddan oo uu ka dhashay kenyataha hadda xilka ka sii degaya ee ayaa madaxweynayaasha ka soo jeeda ay dalkaasi soo xukumeen ilaa iyo in ka badan afartan sano ilhaan cumar ayaa ku soo baxday doorashada loogu jiro kursigeeda ee hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota taasoo u muuqata inay mar kale xajisan doonto booskeeda xildhibaannimo ee golaha koongareska ay ku matalayso degmada shanaad ilhaan ayaa tartan adag oo si dirqi ah ay kaga badisay la gashay don samulis oo ah xildhibaan hore ooga tirsanaa golaha deegaanka ee magaalada minneabolis waxay heshay konton boqolkiiba halkaas samulis oo isagana helay siddeed iyo afartan boqolkiiba taasoo ka dhigan inay isku dhowaayeen saddex musharax oo kale oo soomaali ah ayaa ku soo baxay doorashada hordhaca ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota kadib markii ay kasoo adkaadeen musharaxiintii kale ee la tartamaya iyagoo isku diyaarinaya doorashada ay kaga hortegayaan xisbiga jamhuuriga senator cumar faatax ayaa dib u helay kalsoonida xisbigiisa ee kursiga degmada labaiyo lixdanaad ee aqalka sanadka ee gobolka minnesota isagoo si fudud kaga adkaaday shon laden oo ah hogaamiyaha ururka macalimiinta ee minneabolis saynab maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo ka mid a dadka siyaasadda ku cusub ayaa xalay kusoo baxday doorashada hordhaca ah ee kursiga degmada saddex iyo lixdanaad ee aqalka sanadka ee gobolka minnesota ugu dambeyntiina booliska magaalada albukuug ee gobolka new mexico ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay qabteen maxamed sayid oo koob iyo konton sano jir ah kaasoo lagu tuhmayo dilka laba ka mid a afar nin oo muslimiin ah oo ka dhacay magaaladaasi saddex ka mid a afarta dil oo gaadmo ahaa ayaa dhacay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay sida uu sheegay taliyaha booliska hanol madina isagoo intaa ku daray inaysan weli caddayn in dhimashada ay la xiriirto dembiyo nacayb dembi baarayaasha ayaa sayid oo ah tuhmanaha koowaad kusoo oogaya dacwad laba kiis oo ah dilka afsaal xuseen oo kowdii bishan agost la toogtay iyo aftaab xuseen oo isna lix iyo labaatankii juulaay la dilay iyagoo isticmaalaya rasaasta laga helay labada goobood ee dilalka ay ka dhaceen dilalka afarta nin ee muslimiinta oo ah kii ugu horreeyey ee tan iyo bishii nofembar ee sanadkii hore ayaa soo jeediyey dareenka madaxweyne joe biden oo sheegay in falkan oo kale aysan meelna uga bannaanayn maraykanka waxayna sidoo kale cabsi iyo walaac ku abuureen bulshada muslimiinta ee ku nool dalkan maraykanka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownee dhowr qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen markii koox hubaysan ay rasaas huwiyeen dad ka qaybgalayay xaflad aroos tuulada daadley oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya koox hubaysan oo aan la garanaynin inay tacshirad ku fureen goob xaflad aroos ay ka dhacaysay tuulada lagu magacaabo cadayley oo siddeed kilomitir u jirta degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose tirada dhimashada rasaasta lagu furay dadka xafladda arooska joogay ayaa gaaraysa toddoba ruux waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan toban ruux kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacaba cabdifataax cabdulle oo ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellada hoose ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen
xaflad aroosa halkaas ka dhacisa ayaa weerar maaragtay ka dhacay oo loo geystay rag hubaysan rasaaseeyan dhimashadu marka hore shan bay nagu soo gaartay fadha aan helaynay haddase waxay leenahay ilaa iyo dhimashadu gaaraysaa taasna labaatan miyuu cagcageenaya waa gartay marka ilaa iyo hadda ma la ogyahay weerarkaasi iyo cidda ka dambaysa
wallahi weli lama oga dee maaragtay maamulkii mas-uuliyadda ka saarneyd ee heer degmo afgooye iyo heer gobol shabeelle hoose iyo heer maamul goboleed koonfur galbeed midna midma tegin midna dhaawac wax kama soo qaadin midna maaragtay waxba maaragtay oo uma sameyn wixii hadda kadib de meesha aadiya waa gaarteed aan ku hadlayo oo waqti xilli maaragtay duhur ay noo tahay falkii xalay dhacay oo wasiig kara dhacay maaragtay cid u tagtay oo dadkaas u gurmatay oo mas-uuliyadooda maamuleed maaragtay sheegnaysa ma jirto marka dayac badan baa ka muuqda ilaa iyo hadda ma jirto cid xaqiijin karta sababaha rasmiga ee ka dambeeya falka lagu rasaaseeyey dadka shacabka maamulka degmada afgooye ayaa wada baaritaano ku aadan falka rasaasta ee ka dhacay tuulada cadayley oo degmada afgooye ka tirsan gudoomiye ku-xigeenka degmada afgooye ismaaciil aadan cadow oo aan khadka telefoonka kula xidhiira ayaa ii sheegay ciidamada ammaanka inay tageen goobta ay wax ka dhaceen baaritaanana ay wadaan wallahi naga aniga degmada afgoy aan jirnaa laakiin tuulada degmada afgoy tuula horta imaato waaye sideed kilomitr ugu jirtaa xalay ay ayagoo aroos qabo abaarihii marka saacadda shanta habeenimo ayaa meesha dad si hoos lagu soo gaarayo ayaa lagu xabadeeyey dad lagu laayay meesha masaakiin oo shacab
marka yaa loo malaynaya inay ka dambeeyaan weerarka lagu soo qaaday goobtaasi arooska uu ka dhacayay
wallahi ilaa hadda ma cadday karno laakiin baarista ayaa lagu jiraa la ogaana wixii weerarka kusoo qaaday magaalada fb waxay u jirtaa sideed kilomitr ciidanka ciidanka ammaanka ayagaa baaris ku jiro ayagaana arrintaas la rabo in laga wareyso duulayna wixii warbixin laakiin aniga waxaan haynaa waxay tahay dhimashada meeshaas sideed qofaa ku dhimatay dad gaaraya sagaal qofuna way ku dhaawacmeen meesha aroosaa ka jiray dhibaato markii dadka soo gaaraysa masaakiinta dadka shacabka arooskaasa lagu waxyeeliyey amniga degmada afgooye ayaa sii xumaanayay muddooyinkii ugu dambeeyey dabayaaqada bishii hore ayay ahayd markii qaraxyo ay ka dhaceen suuqa xoolaha degmada afgooye halkaasi oo ay ku dhinteen dad shacab oo aada u tiro badan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatanna doorashada kenya dalka kenya waxaa weli ka socda tirinta codadka doorashada madaxweyne iyo baarlamaanka ee shalay dadka ay u dareereen afar musharax ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha waxaana ka mid a raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka haatan william ruuto wariyaasha v o e da uga soo warama doorashadan ayaa soo sheegaya in wax walba ay caadi ahaayeen talaadadii shalay marka laga reebo goobaha codbixinta qaar oo dib u dhac uu ka jiray haddaba wararkii ugu dambeeyey ee tirinta codadka iyo maalin kadib doorashadii shalay waxaa warbixintan ka soo diray nairobi waryaha v o e-da qadar maxamuud xareed dalka kenya weli waxaa ka socota tirinta codadka doorashadii ay shalay kenyaanku codadkooda ka dhiibteen natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada ayaa muujinaysa inay aad isugu dhow yihiin labada musharax ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha kenya ee kale ah william ruuto iyo raila odinga qiyaastii koob iyo labaatan milyan oo kenyaan ah ayaa hore isugu diiwaangeliyey inay doorashada codadkooda ka dhiibtaan iyagoo u codaynaya ilaa kun siddeed boqol laba iyo siddeetan jago oo ay kenyaanku u codaynayaan si ay u soo doortaan jagooyinkaasi waxaa ku jirta midda madaxweynaha guud ahaan waddanka shalay ilaa maanta waxaa weli hakad ku jira ganacsiga iyo shaqooyinka waddanka maadaama ay dadku dhegta u taagayaan waxa ay noqon doonto natiijada doorashada iyo sida xaalku uu noqon doono dhinaca dhaqdhaqaaqa caasimadda nairobi aad ayuu u kooban yahay oo waxaad waddooyinka ku arkaysaa baabuur kooban oo waddooyinka socda xaaladda waddanka ayaa weli ah mid deggan kadib markii ay codayntii doorashadii shalay ay si nabad ah ay ku soo idlaatay marka laga soo tago cillado dhanka farsamada ah oo goobaha codaynta qaar ee dalka ka dhacay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee kenya ee i e b c loo soo gaabiyo ayaa lagu wadaa inay natiijada shaaciyaan marka ay soo gebagabowdo tirinta codadka doorashada ee hadda weli socota waxaana jira sharci iyo xeerar gaar ah oo ay guddiga doorashooyinka ee i e b c ay ku dhaqmaan si ay natiijada doorashada ay u shaaciyaan haddaba muxuu yahay sharciga u gaarka ah guddiga doorashooyinka kenya si ay ugu dhawaaqaan natiijada doorashada waxaa sharaxaya axmed mooge oo ka faallooda arrimaha kenya waddanka guud ahaan waa degan yahay codayntii saaka waxaa la filahayey inay natiijada gabagabowdo laakiin weli waa socotaa saaad og tahay wadanka doorashada istiijyo badan bay martaa broses bay leedahay waxay ka soo bilaabataa bolin stationka waxaa ku xigo constituency returning officer deegaan walba wuxuu leeyahay qof u qaabilsan inuu codadka xaqiijiyo bolin stationada ka imaaday kadib baa waxaa loo diraa national talent centerga meesha u sareysa wadanka codadka lagu xisaabinayo marka foomyaasha waxaa jira saddex foom waxaa jira form a form b iyo form c hadda national talent centerga i e b c da waxay la wadaegaysaa bulshada in boqolkiiba sagaashan iyo toddobo form a lasoo gudbiyey ay soo gudbiyeen bolin stationadii taasi waxay ka dhigantahay marka hadda aan hadlayno wadanka presidential winaga waa la qiimeyn karaa i e b c preliminary result way soo saari kartaa oo hebel baa yaa ku cadcad way dhihi kartaa laakiin si loo dejiyo shacabka xasilooni ay ugu dhammaato doorashada baa waxaa la rabaa wax walba inay broses cad ay maraan form cgane la keena nairobi returning officerga deegaanada dhan wadanka ay nairobi keenaan la isku barbardhiga tii boling stationka ay soo direen oo onlineka ay kusoo direen iyo taa formka la keena inay isku egyihiin in la isku barbardhigo marka la xaqiijiyana ninka u weyn i e b c ga waaxda doorashada wadanka uu ku dhawaaqo form ga isagoo isticmaalahayo ku dhawaaqo qofkii raaya wadanka madaxweynaha iyo dhammaan wadanka natiijadiisa si ofishal loo soo baxdo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada kenya ayaa looga baahan yahay inay helaan in ka badan kalabar codadka saxda ah ee la dhiibtay iyo ugu yaraan afar meelood meel ka mid ah codadka la dhiibtay kalabar toddobiiyo afartanka gobol ee kenya si ay ugu guulaystaan xilka madaxweynenimada haddii arrintaasi ay suurtogeli weydo oo musharaxiintu ay buuxin waayaan shuruudahaasi waa in doorasho cusub la qabtaa soddon maalmood gudahood taasoo ay musharaxiintu marlabaad ku wada tartami doonaan caqabad kasta oo maxkamadeed waa in loo gudbiyaa maxkamadda sare ee dalka toddoba maalmood gudahood laga bilaabo maalinta lagu dhawaaqo natiijada maxkamaddu waa inay markaasi dhegaysataa oo go'aamisaa codsiga afar iyo toban maalmood gudahood go'aankeeduna waa inuu noqdaa kama dambays haddii maxkamadda sare ee kenya ay go'aamiso in doorashada madaxweynaha la doortay ay tahay mid aan sax ahayn sidii dhacday sannadkii labadii kun iyo toddobiiyo tobankii doorasho cusub waa in la qabtaa lixdan maalmood gudahood kadib go'aanka maxkamadda dhaarinta madaxweynaha la doortay ayaa lagu wadaa in la dhaariyo maalinta talaadada ah ee ugu horreysa oo ku xigta afar iyo tobanka maalmood laga bilaabo taariikhda natiijada lagu dhawaaqay amaba maalinta toddobaad ee kadib markii ay maxkamaddu xukunto doorashada dhinaca siyaasiyiinta soomaalida ee ka tartamaya magaalada nairobi gaar ahaana kursiga yaala degmada kamakunji oo xaafadda isliina ay hoos tagto weli waxaa sidaasi si la mida socota tirinta codadka doorashada ilaa iyo hadda ma jirto natiijo rasmi ah oo la shaaciyey khadar maxamuud xareed v o a nairobi
markana minnesota afar gobol oo dalkan maraykanka ka tirsan oo uu ku jiro gobolka ay soomaalida ku badan tahay ee minnesota ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay doorashooyinka hordhaca ah ee tartamihii ku soo baxaa uu ka qaybgeli doono doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha november waxaa doorashada xalay ka qayb galay soomaali dhowr ah oo siyaasadda horay ugu jiray oo kuraastoodii xajisanaya doorashooyinka horudhaca ah dadka kursigooda xajistay ee nofembar u baratamaya waxaa ka mid a ilhaan cumar oo aqalka koongareeska maraykanka ka soo gasha degmada shanaad ee gobolka iyo cumar faatax oo degmada labiyo lixdanaad ka soo galay aqalka sanadka ee gobolka dadka siyaasadda ku cusub ee xalay doorashada hordhaca kusoo baxay waxaa ka mid a saynab maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo u tartamaysay kursiga degmada saddex iyo lixdanaad ee aqalka sanadka heer gobol haddii bisha nofembar ay kursigan ku guulaysato saynab waxay noqonaysaa gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah muslim ah oo madow ah oo ku biirta aqalka sanadka ee gobolka minnesota doorashada kadib ayaa wariyaha v o eda maxamuud mascade uu weydiiyey saynab dareenkeeda
caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay maalintii ugu horreysay aanu kambeynka announce garaynayna adigaa noo yimi aad baan u faraxsanaa laakiin maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay mahad iskale aad baan u faraxsanahay
mar walba kalsooni baad qabtay sida aad sheegtay markii horean kulanayna inaad kursigan ku guulaysanayso kalsoonidaasi halkee ka imaanaysa waxay ka imaanaysaa kalsooni waalidkayga ay igu soo koriyeen waxayna ka imaanaysaa kalsooni dadka bulshada magaalada minneabolis aad iyo aad ay igu taageereen iyo mar kasta aanu ordaynay bil kasta ay igu dhihi jireen waad qabanaysaa kursigan waanu ku taageersannahay halkaasay ka imaanaysaa
kursigan deegaanka uu ku yaalla soomaalidu aad ay ugu yar tahay maxaad is leedahay guushaada waa ay keentay oo adigu shakhsiyan aad qabata
aad baan bulshada ugu soo shaqeeyey afartii sannadood oo lasoo dhaafay waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga siriga minneabolis aan ka shaqeeya policieska aan haddeer ku tartamay already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan ka soo shaqeeyey soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay dadkuna way ogaayeen inaan shaqadaan hore uga soo shaqayn jiray so inaan kursiga qaato natural bay ahayd
gabar aad u da'yar baa tahay oo aad dhallinyaro u ah golaha sanadkuna waa meel dad aad u waaweyn ay joogaan khibrad badan leh cabsi miyaad ka qabtaa in aad qofkii ugu da'da yaraa muslina madooba oo halkaa ku biiraya aad noqonayso may aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa dad badan oo yar inay tabtayda soo raacaan oo ay kursiyaal u tartamaan oo ay kursiyaasha qaataan sababtoo ah dadka oo haddeer sanadka jooga ama aqalka sare waa dad waaweyn waxaana weeyaan waxaan ugu badan niman 40s 50s ah average person oo qofka tartama waa 40 ama 50 years old markuu qofka careerkiisa soo dhamaaday anu shalay labaatan baa jiraa Ah, soo qofka ugu weyn ah, waxaan ka yaraan doonaa toban ji- toban sannadood laakiin taas waxay tusaysaa sida aynu policyga ama aynu budgetka u samayno inaynaan dadka yaryar ama dumarka madow ama dadka immigranta ama musliga inaynaan wax u qaban because sababto ah kursiga ma fadhiyaan
hal iyo laba waxyaabaha aad doonayso inaad wax ka qabato ee aad ku soo tartantay maxaa ka mid a kan ugu we- koowaad waxa weeyaan caafimaadka waxaan doonayaa caafimaadka magaalada inaan ka dhigo eh, shi- si aanu qofku shaqadiisa ugu xidhnaan ama aynu ka dhigno free sababto ah saddexdii sannadood oo lasoo dhaafay anaga kambeynkayga waxaan dhahnaa eh, shaqo jilicsan maaha shaqo adag soo dowladda waa inay shaqadaada ama noloshaada ku jilciso maaha inay ku adkayso taas waxaan ka wadnaa eh, caafimaadka markaynu covid ku jirnay dowladdu waxayna siinaysay sh- eh, waxayna siinaysay vaccinationka ama dhakhtarka markaa u baahan tahay iyagana cover gareynayeen so budgetka lagu cover gareyn karaa dadka magaalada way jiri kartaa an ca- qof kastana wuu xanuustaa whether ama qofku uu lacag badan yahay ama lacag yar yahay qof kasta wuu xanuustadaa so inaanu inaanu caafimaadka eh, aan free ka dhigno Um, tan labaad aan rabo inaan qabtana waxa weeyaan waa public safety so uh, hadda magaalada public safetyga ama crimeka aad baa looga hadlaa iyo dadku way baqsan yihiin dadka carjackska dhaca taas waxa weeyaan in wax laga qabto dowladdu way ka hadlaan laakiin waxba ma ka qabtaan so waa inaynu fangareeno public safety systemkeena ee aqalka sanadka hore cumar faatax ayaa ugu jiray ee qofkii labaad ee soomaaliya oo ku biiri aad noqonaysaa inkastoo aqalka hoose ay hodan iyo ku jiraan ee, maxamuud nuur laga yaabo dad kale inay ku biiraan ee, sida samakaab oo kale rajo laga qaba isagana Ee, adigii qof soomaaliya oo dhallinyaraha isaguna inaad sanadka wada gashaan dadka soomaalida ee gobolkan degan maxaad isleedahay way uga dhiganta waxay uga dhigan tahay in ay na tusto eh, horumarka aynu soo marnay ilaa iyo markaynu nam- maraykanka nabay almost afartan sannadood ka hor qof baa federaalka inuu jooga hadda laba qof oo yaryar baa eh, aynu aynu keennay oo sanadka jooga waxayna tusaysaa dadka soomaalida inaynu dadka yar yaryar aynu dooranno oo fahmaya sharciga iyo budgetka ah siyaasad waxbayna u qaban karto haddaynaan wax ka faa'iidaysan aad waa mahadsantahay aad aa u mahadsan taasi waxay ahayd saynab maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo ku guulaysatay doorasho hordhac ah oo ay ugu baratamaysay kursiga degmada saddex iyo lixdanaad ee aqalka sanadka ee gobolka minnesota waxayna u waramaysay wariyaha v o e da maxamuud mascade haatanna seattle markana seattle waa kusoo noqon doonaa waxaan u gudbaynaa ee gobolka seattle ee dalkan maraykanka magaalada seattle ee gobolka washington oo ah gobolka saddexaad ee soomaalida ugu badan ee maraykanka ay ku nooshahay ayaa waxaa kusoo badanaya dadka soomaalida ah ee guryaha laga saarayo waxaa ugu wacan qiimaha kirada guryaha ee gobolkaasi oo cerki isku shareeray iyo soomaalida oo ka mid ah dadka dhaqaalahooda uu hooseeyo wariyaha v o e da jacfar kuukaay ayaa qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga soomaalida ama soomaalida xaqooda ee gobolka la xiriiray wuxuuna nooga diyaariyey warbixintan
gobolka washington waxa uu ku yaalaa galbeedka fog ee dalkan maraykanka magaalada caasimadda ah ee washington d c waxa uu u jiraa qiyaastii laba kun iyo toddoba boqol oo mayl marka laga soo tago minnesota iyo ohio waa gobolka saddexaad ee soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin inkastoo aanan tirakoob saxa laga haynin guud ahaan soomaalida maraykanka haddana jaaliyadda ku nool gobolkaasi washington iyo magaaladiisa ugu weynee seattle waxaa lagu qiyaasaa ilaa soddon kun oo qof siyaaro waa magaalo nolosheedu ay qaali tahay inta badan soomaalida uu dakhligoodu hooseeyo ee degganna waxa ay dhibaato weyn ku qabaan dhinaca guriyeynta muddo sideed sana ah qiimaha lagu kiraysto guryaha in ka badan labalaab ayuu sare u kacay taasina waxa ay keentay in soomaali badan guryaha laga saaro oo ay derbijiif noqdaan amaba ay ku sigtaan zahra bashiir faarax oo loo yaqaano maama zahra waxa ay maraykanka soo gashay ka hor intii aanay dowladdii dhexe ee soomaaliya burburin hadda waxa ay madax ka tahay hay-adda somali community service ee siyaaral oo shaqadeeda soo bilowday sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii maama zahra waxa ay qiraysaa dhibaatada dhinaca guryaha ah ee soomaalida ku habsatay taasoo ku xambaartay in ay magaalooyinka waaweyn ka barakacaan dadkeena badanaa deganaan jira siyaaro aad ay uga guureen oo u guureen xoogaa markii siyaaro laga baxo laa- waana majority badanaa waxaa noqotay dadkeena keliya iyadoon ahayn laakiin magaaladii dhanaaba iska qaali iska war noqotayba oo guryihii halkii guri awal aan marka hore aan ku ijaaran jirnay kun doolar ee hadda wuxuu noqday saddex kun oo doolar marka soomaalideena badanaa kama bixi karto taas oo kale waa dad iska low income oo alxamdulilah inkamkooda uusan gaarin xamdi sheekh maxamed cabdulle horeeye waa agaasimaha hay-adda african community housing and development shaqada ugu weyn ee hay-addeedu ay qabato sida magacaba ka muuqata waa guryodejinta bulshada afrikaanka ah ee gobolka washington waxa ay ka sheekaynaysaa sababta ugu weyn ee qoysaska guryaha looga saaro waxa weeye dhaqaale iyaga ka soo horreeyo meel u yaallay ma jiro waxyaalaha ay qaataan oo ku saabsan inay yacni dawladda welfareka ay siiso oo aan ku fillayn guryaha oo cirkaas cirkooda ijaarku marahayo isla markaasna ay u raacsan tahay markay iska bixin waayaan in eviction lagu sameeyo guriga laga saaro ee guriga markii laga saarana ay bannaanka ugu soo baxaan inay homeless noqdaan waxyaalahaasoo dhani waa waxyaalaha hay-adda african community housing and development ay taakulayso soomaalida oo lagu tilmaamo bulsho istaageeridda ku wanaagsan iyo dadaalka hay-adaha iyo ururada bulshadu ay sameeyaan aawadii inta badan qoysasku derbijief ma noqdaan marka guryaha ay degan yihiin laga eriyo sida ay sheegaysa maama zahraa waxaan isku samaynaa iscaawinaa annaga yaa guryo kale u raadinaa ama guryo kale waxoogaa ka raqiisan hadday aan qofkaas aragnin intuu jidka jiifan lahaa banaanada aadi lahaa waxaan raadinaa haddee matel marka ay fami yihiin oo kale waxaan u raadinaa ama family ama friend dad kale oo saaxiiba ay yihiin ama guryo kale marka meelaan u raadinaa bcause dhibaatada badanaa waxaa noogu badan in homeless ay ku sigtaan waa dhalinyarada dhalinyarada marka layiraaho okay adigu siddeed iyo toban sano waa ka weynaatay waa inaad guri raadsataa waa inaad shaqaysaa wixiina isma keeni karaa marmarka qaarkooda dhallinyarada ayaa u badan dadka soomaalida ah ee sida fudud derbijiifka ku noqda waxaanay dhibaatadaasi la wadaagaan da'yarta maraykanka qaar ka mida daraasadaha arrintan laga sameeyey ayaa lagu sheegay in tobankii dhallinyaro ah ee da'doodu ay u dhaxayso siddeed iyo toban ilaa shan iyo labaatan jir uu midkood derbijiifka ku biiro ugu yaraan sannadkiiba mar xamdi cabdulle waxa ay sharaxaysaa sababta soomaalida derbijiifka ah amaba ku sigata ay barbaar ugu badan yihiin oo dhallinyarada homelesska ahi waa badnaanaysaa sababahay u badnaanaysaana waxay u badan tahay dee ilmuhu markuu ama dhalinyaro yahay khaas ahaan lix iyo toban toddobiyo toban sideed iyo toban gaaraan faamiligii maarta waa isku fillahay oo moodaysa inay isku filan tahay markay mararka qaarkood bannaanka u baxaana ay arkayaan inayna isku fillayn maxaa yeelay dee outside markii loo soo baxo ciyaari ma taallo taasaa ugu badan homelessnesska hay-adda african community housing and development waxa ay si gaara u caawisaa dadkan soomaalida u badan ee uu dakhligoodu hooseeyo haddana kirada guryaha ay ku kacday waxaana ku baxa lacago malaayiina oo dowladdu ay hay-adda u soo mariso sida ay tilmaamayso xamdi cabdulle oo hay-addan agaasima ka ah waxaanu qorannaa garaamo ku saabsan howlahaa sidii dadka homelessnesska ama prevention loogu samayn lahaa oo looga celin lahaa inuu qofku bannaanka ama dhaxanta ama kuleylka ama dabaysha isagiyo carruurtiisu ugu soo baxaan kaysas badan baanu haynaa soomaalida gaar ahaan haddaan u fiiriyo aada u badan sahre bashiir faarax oo loo yaqaano maama zahra oo maamusha hay-adda somaali community service ee siyaara waxa ay si wahsi aanu ku jirin u caawisaa soomaalida dhibaataysan adeega iyada shakhsiyan iyo hay-addeeduba ay bulshada u qabtaan kuma koobna dhinaca guriyeynta iyo ka hortagga derbijiifnimada laakiin waxa ay caawisaa qof kasta oo garab u baahan waxa ay sheegaysaa caqabadaha ay mararka qaar iyada iyo dadka ay taakulaynaysaaba la kulmaan tan iyo waxaan wadnid waxay ahayd maamo aan la jiray oo xoogaa dhagahana ka cusleed in laygu yidhaaho bannaanka uga bax waa ina iyada af ingiriis ku heshaa waana siddeetan siddeetan jir marka qofkaasoo kale laguma hadli karo marka xanuunkii ugu reebto inay xoogaa aan ma hilmaamo oo inkasta oo soomaali badan ay la daalaadhacayaan duruufaha nololeed ee ka jira gobolka washington haddana waxaan la dafiri karin in ay jiraan kuwa nolosha guul ka gaaray oo qaarkood ay ganacsiyo leeyihiin kuwa ay sharikado waaweyn madax ka yihiin kana shaqeeyaan qayb kalena ay ka mid noqdeen maamulka golayaasha gobolka looga arrimiyo
aad iyuu mahadsan yahay jacfar kuukaay oo warbixintaasi nala socodsiinayey halkaaad weli naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington galabta iyo wararka ayaad dhegaysanaysaan goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban socdaalka madaxweyne laftigareen uu ku joogo magaalada jigjiga iyo sicir bararka hareeyey dalka britain balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya inaan idinku celiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa shacabka kenya ayaa sugaya natiijada doorashada madaxtinimada iyo midda baarlamaanka ee dalkaasi oo hadda tirinteeda ay socoto maalin kadib markii labayo toban milyan oo muwaadiniinta dalka ku yaala bariga afrika ay codadkooda dhiibteen si ay u bedelaan madaxweynaha xilka uu ka dhammaaday ee uhuru kenyatta madaxweyne ku-xigeenka william ruuto oo shan iyo konton sano jir ah ayaa loolan adag oo doorashada kula jira ra-iisul wasaarihii hore iyo mucaaradkii ugu wakhtiga dheeraa dalkaasi rayla odinga gaas kaas oo hadda ku jira waxa uu eg tartankiisii ugu dambeeyey ee uu galo xilka madaxweynaha labada musharax ayaa la sheegayaa inay aada isugu dhow yihiin marka la fiiriyo tirada codadka ilaa iyo hadda la xisaabiyey iyadoo ay codeeyeen labayo toban milyan oo ruux taas oo aada uga yar tiradii markii lahore la filayey inay usoo baxaan doorashada oo lagu qiyaasay labayo labaatan milyan oo ruux doorashadii talaadadii ayaa tijaabo muhiima u ah xasiloonida dhaqaalaha ugu weyn bariga afrika marka markii laba ka mid ah saddexdii doorasho ee u dambeysay ay hareeyeen rabshado markii lagu murmay eedo musuq maasuuq ilhaan cumar ayaa ku soo baxday doorashada loogu jiro kursigeeda ee hordhaca ah ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota taasoo u muuqata inay mar kale xajisan doonto booskeeda xildhibaannimo ee golaha koongareska ay ku matalayso degmada shanaad ilhaan ayaa tartan adag oo si dirqi ah ay kaga adkaatay la gashay donsi molis oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan golaha deegaanka ee minneapolis waxay heshay konton boqolkiiba halka samulis uu isagana keenay siddeed iyo afartan boqolkiiba taasoo ka dhigan inay isku dhowaayeen saddex musharax oo kale oo soomaali ayaa kusoo baxay doorashada hordhaca xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota kadib markii ay kasoo adkaadeen musharaxiinta kale ee tartamaya iyagoo isku diyaarinaya doorashada ay kaga hortegayaan jamhuuriyiinta senator cumar faarax cumar faatax ayaa dib u helay kalsoonida xisbigiisa ee kursiga uu hadda ku fadhiyo ee degmada labiyo lixdanaad ee aqalka sanadka saynab maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo ka mid ah dadka siyaasadda ku cusub ayaa xalay kusoo baxday doorashada hordhaca kursiga degmada saddexiyo lixdanaad ee aqalka sanadka ee heer gobol dhageystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa markana jigjiga madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftigareen ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey ku sugnaa magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida ethoobiya madaxweyne laftigareen ayaa halkaasi u joogay arrimo dhinaca amniga la xiriira kadib markii ururka al-shabaab ay weeraro ay gudaha ethoobiya ugu tallaabeen ay dhowaan ka geysteen xuduudaha gobolka bakool uu la wadaago ethoobiya wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan noo soo diray waxaa maalintii labaad ku sugan xarunta dowladiyaalka soomaalida ee magaalada jigjiga oo booqasho ku soo gaadhay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis laftagareen oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin maamulkiisa ah iyadoo ay deegaanka u yimaadeen sidii iyaga iyo deegaanka soomaalida ay uga wada shaqayn lahaayeen howlaha la dagaalanka al-shabaab ee xuduudaha markaasi ay wadaagaan labada deegaan haddaba madaxweyne cabdicasiis laftagareen oo wehelinaya madaxweynaha dowladiyaalka soomaalida ayaa maanta waxay kulan la qaateen odayaal dhaqameedka deegaanka soomaalida iyagoo ka wada hadlay xoojinta xidhiirka iskaashiga midka amni ee labada shacab sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu helinaya madaxweynaha dowladiyaalka soomaalida ayaa la kulmay mas-uuliyiinta maamulka jaamacadda jigjiga oo ugu horeeyo madaxweynaha jaamacadda jigjiga doctor bashiir cabdulaahi waxayna jaamacadda jigjiga ugu deeqday maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya soddon arday oo iskoolashiiba oo wax uga baran doona jaamacadda jigjiga dhankiisa waxaa idaacadda v o a la xiriirtay doctor bashiir cabdulaahi madaxweynaha jaamacadda jigjiga waxa uuna ka warbixiyey wafdigan ka socday maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee booqashada ugu tegay saaka isagoo sheegay inay faahfaahin ka siiyeen barnaamijyada kala duwan ee jaamacaddu bixiso sidoo kalena ay ugu deeqeen deeq waxbarasho waxa uuna yidhi mahadsan tahay waxaa maanta nagu soo booqday jaamacadda jigjiga wafti ballaadhan oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida islamarkaana ay ku heeliyaan madaxweynaha koonfur galbeed koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan oo lafta dareen halkaasoo aanu warbixin kooban ka siinay jaamacadda iyo brograamyada jaamacadda iyo guud ahaanba ardayda jaamacadda iyo waxbarashooyinka kala duwan ee ay jaamacadda bixiso iyo cilmi baadhista iyo adeega bulshada intaba waxaa kaloona halkaasi aan ugu deeqnay waxbarasho scholarship ah dowladda goboleedka koonfur galbeed oo ilaa soddon arday tiradoodu tahay annaku fursadda waan siinay hase yeeshee dowlad goboleedka ayay u taallaa wixii ay master programka ama master ka dhiganayaan iyo wixii ay degree ka dhiganayaan labadaba aada iyo aad bay usoo dhaweeyeen run ahaantii waa fursad qaaliya inay tahay bay dareemeen wayna ku farxeen waxaana ayan aada u rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan insha allah imaatinka madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli mas-uuliyiinta dowlad deegaanka soomaalida ay kulamo kala duwan la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada sidii odayaal dhaqameedka haweenka dhallinyarada culimo udiinka oo markaasi faham lagaga siinayo sidii looga fijignaan lahaa halista kooxda al-shabaab maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o we waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda ilayska v o e
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmibaarista soomaaliyeed doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya shaafici xasan kaafi aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii xasan mudan oo barnaamijka ila qayb galayo dabcan sidaan ognahay maanta soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhowaad boqol jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasne dabcan waxaa la furo wixii ka dambeeyey burburkii dalka oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayana qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano meto business oo anigaba ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku salayna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday taya leh soo saarane dabcan weli lama gaarin siyaabo badanna waa u aaneyna haye xasan mudane xasan kaafi waa mahadsan tahay dictoorka asagana aadaa uga mahadcelina horta meelo badan oo dictoorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aada u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay ay ay ay si xor ah suuqa usoo geli karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiirisa hadda maraykanka laftigiisa markaa fiirisa jaamacadaha ugu badana ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa-iidooyinka ay ay helayaan ardada iskuullada kasoo qalinjabinaya haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhahayaan u heli karaa haddii jaamacadani ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardada qaar markaa fiirisa waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aadoo runta u hooseeyaa arday badan waxaa jira dhaqaal ahaan aan awoodin karin jaamacadaha tobanka jaamacadood ugu sarre wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayen waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaado jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhoweyna doctor shaafici maxay ku habboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaadi haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan macalimiinta wadanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa b h d haysta ee macalimiinta ah way ay kooban yihiin haddii marka macalimiintii koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda mararka qaarkood wadanka ka dhacdo in macalin digrii haysto oo arday digrii haysto oo wax u dhigo marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaalo ku filan ma heli karaan maxaa yeelay saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan laakiin arday kooban jaamacad hesha boqol arday boqolka arday macalimiinta ma lacag laga siinaa campus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol afar mitir oo loogu talagalo hooyo aba inay ku noolaadaan oo boqol arday ama konton arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto qualitiga sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma ah waxaa laga yaabaa curriculum laga soo tegay toban sano kahor labaad ama buuga edition one edition two in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition eleven ama edition two alif la marayo intaas waxaa dheer oon dhihi karaa marka aad fiiriso waxa loo yaqaano digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto oo aan ognahay sanadka muqdisho waxaa soomaaliya waxaa kasoo qalin jirta ku dhawaad shan iyo toban kun oo arday in maanta loo baahdo shaqaale ajanabi ah waxaa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxeyso aan qualification loo baahna aanan gaarsiisanin xasan shaafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan horta hadaayane waan ka dhawaajiyey dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuullada kasoo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay labaatan jaamacadood meelahaas camal wadankan ah lagu soo koobo marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas labaatan kun soddon kun oo arday oo graduate oo iskuullada kasoo baxa inay inay jiraan soddonkooda kun qoysaska ay kasoo jeedaan ama faamilkooda marka la fiiriyo qaar ka mida dhaqaale haystaan waa awoodi karaan labaatanka jaamacad inay aadeen kuwa aan awoodi karin intay aadayaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaanoo waxbarashada iskaga hara dhibaatada bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose dhaqaalahaan awoodi karin oo faamilkooda aysan ka bixin karin lacaga jaamacadaha waaweyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kuliyadda oo marka la fiiriya caafimaadka jaamacadaha qaar saddex boqol laba boqol iyo kon doolar in lagu bixiya laga bishii jaamacada waxaa la heli karaa boqol iyo kon doolar boqol labaatan ah oo fiican jaamacada waxaa la heli karaa discounti sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya dhanka tayada markay timaado waxaan rabay inaan ku celiyo doctoorka tayada markay timaado dowladda kaalinteeda waa dowladda ayadaa laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karoo kale inay doodo abuuri karto waxbarashada isbedel lagu sameeya cidda jaamacad noqonaysa waxa laga raba ayadaa la raba inay la timaado laakiin in la dhoo numberska hala dhimo ani waxaan u arkaa waxaan inay dhigjoojin yihiin waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doctor shaafici xalka waa aaday u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halaga yareeyo si loo helo jaamacado yar oo qualityle oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaana scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmud wuxuu ku celceliyey war lacagta koostiga dadka ma awoodaan dhib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto boqol laba boqol kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo anagoo kun iyo shan qof shan iyo toban kun noo soo qalin jibinaysa inay keenyaan indi bakistaaniyiin ee wadankeena usoo shaqa doontaan anagoo shaqa la-aanteen boqolkiiba toddobaatan waxay keeni kartaa in aanan macnaka si guud marka waxaan dhihi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada xasan mudane dhinacaada xalku muxuu yahay aniga xalka waxaan u arkaa in aan dadka la caburinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalinjibinaysa iskuullada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yaysan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo annakan haysata dhan walbo markaad dadkeena ka fiirisa tay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaabo laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan qualitiga marka ilaa inta mustaqbalka laga hela wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahani kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto oo inta laga gaaraya jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qeyb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan afar sano ha ismashquuliyaan laba sano master hadday aadi karaan ha aadaan qofku ha isdhiso mustaqbalka doctoorka wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badanaa jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxaa fursadayaa yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugay intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane tan iyo kulanti dambe nabadey
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana britain dowladda britain ayaa lagu cadaadinayaa inay samayso qorshe deg deg ah oo lagu taageerayo culayska soo fuulay bulshada ee ku aadan qiimaha nolosha oo aad sare ugu kacday ganacsatada iyo ra-iisul wasaarihii hore ayaa sheegaya in loo baahan yahay in si deg deg ah dalka dowlad loogu dhiso warbixintan waxaa kasoo diray london wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil bangiga britain ayaa toddobaadkan ka digay inuu sii daba dheeraanaya hoosu dhaca ku yimid dhaqaalaha iyadaoo qiimaha tamartu gaadhay heer aan la filaynin taasoo keentay in siciir bararku gaadho halkii ugu sarraysay muddo afartan sannadood ah bishii juunna waxa uu gaadhay boqolkiiba sagaal dhibic afar tani waxa ay keentay inay qoysas badan britain ay la kulmaan cadaadis dhaqaale oo ba-aan jawaabta siyaasiyiinta dalka ee hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha waxaa ka mashquuliyey loolanka ra-iisul wasaaraha beddelaya boris johnson oo dhowaan lagu qasbay inuu iscasilo kadib dhowr fadeexadood oo dowladdiisa la soo daristay sida wakaaladda wararka ee royters ay daabacday kusimaha ra-iisul wasaaraha britain ayaa beryahan fasaxa ku maqan mas-uulkii bedeli lahaana lama shaacinayo ilaa bisha sagaalaad shanteeda tanina waxa ay dalka ka abuurtay hoggaan la-aan keentay hubaanti la-aan dowladeed oo dhaqaalaha saameyn ku yeelatay gordon brown oo mar dalka ka noqday ra-iisul wasaare kana tirsan xisbiga shaqaalaha iyo ururka warshadaha britain ayaa sheegay inaan dalku sugi karin hogaamiye loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin lagu joojinayo qiimaha maceeshada iyo tamarta ee sii kacaya gordon brown oo toban sannadood ahaa xogayaha maaliyadda britain sannadihii labada kun iyo toddobadii ilaa iyo labada kun iyo tobankii ayaa sheegay in ay bulshada britain ku jirto oo ay wajahayso xaalad dhaqaale oo daran saameyn intee leeg ayay ku yeelataa dhaqaalaha marka lagu jiro loolanka doorashada su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ka faalooda arrimaha britain cabdi xaafid arrimahan hadda taagan ee doorashada socotaay waxay dhibaato ku keenaysaa in xaaladda dhaqaale xumaha ay ka jirta dalka iyo arrimahan sicir bararka kor u kacay ay runtii sii dhibaateeyaan dadweynaha duruufeysan maadaama dhaliilo loo soo jeediyey ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda labadaba iyagoo hadda ku maqan fasax u gaara iyaga oo danahooda u gaarka ay kaga maqan yihiin xilli laleeyahay looma baahneen in ay meeshaasi banneeyaan maadaama cid hadda mas-uuliyadda sii waday ayna jirin oo doorasho lagu maqan yahay doorashadani marka waxay keentay in ay taladii maalin maalinlaha ahayd ee la gaari lahaa ee xaaladahan lagaga hortegi lahaa in ay meesha ka baxday dhaliilo badan baa la soo jeediyey bankiga dhexe ee england arrimahan wuu ka digay ra-isul wasaarihii hore ee u k gordon brown wuxuu ku taliyey in qorshe deg deg ah oo arrinkan lagaga falcelinayo xaaladda ba-an in in dowladdu ay gaadho ciddii gaari lahaydna hadda ay ka maqan tahay meesha ilaa shanta sebtembarna uu jiro maxay aheeday firaaq uu jiro oo halkaasi ay dhibaatadii laga yaabo inay sii badato oo dadkii culaysya badan sii fuulaan marka saameyn aada u ba-an baa ayaa la filaya qiimaha maceeshada iyo tamarta ayaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka ukraine iyo ruushka kor u kacayay iyadaoo bulshada britain culays soo fuulay gaar ahaana dadka qaata gunnada dowladda iyo qoysaska ku shaqeeya mushaharka yar magacaygu waa caasha cabdixaafidow walaalo sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxayhaytoy waaweyn ama magaalooyinka wadankan u k oo dhanba ha noqotee koleyba halkan anagu joogno ban anugu ka waramaynaaye maciishadii maxayhaytoy kor bay u kacday hadday bariiska noqoto hadday daqiiqda noqoto hadday saliid noqoto wax allaala wax maciishad ahoo imika aan kuu tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto dhammaan maciishadii korbay u kacday specially dadka danyartay bal hadalkoodaba daayee dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya waxbay isu gaari waayeen gordon brown xogayihii maaliyadda ee dowladdii leebarka ayaa ugu baaqay dowladda inay tallaabooyin deg deg ah ka qaadaan toddobaadkan xaaladda dhaqaalaha dalka oo ku jira xaalad deg deg ah ururka warshadaha britain ayaana baaqaas ku raacay iyaga oo ugu baaqay in si deg deg ah loola kulmo labada murashaxa ee isku soo haray doorashada ee xogayaha arrimaha dibadda liis tros iyo rishi sunak oo ahaan jiray xogayaha dhaqaalaha ka hor intii aanu xilkaasi iska casilin cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade oo jooga minnesota
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga oo isku aadkiisa la sameynayo shan iyo labaatanka bishan agost laguna qaban doono magaalada istanbul ee wadanka turkiga ayaa weli waxaa jira kooxo u xusul duubaya sidii ay u tiigsan lahaayeen ciyaaraha guruubyada aan habeenkii xalay ahaa kulmo isreereeba oo lagu soo gudbayo ciyaarahaasi fooda isku daray kuwii ugu xiisaha badnaa kooxaha kubadda cagta ee b s v eindhoven iyo monoco waxaana labadan kooxood oo lugtii labaad ku kulmay guriga b s v ay saddex gool iyo laba guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee b s v isugeynna waxay b f c kusoo gudubtay afar gool iyo saddex kooxda kubadda cagta ee rangers ayaa iyana waxa ay saddex gool iyo waxba kaga soo adkaatay kooxda union sangiloa oo lugtii hore laba gool iyo waxba kusoo badisay laakiin isugeyn waxaa kooxda kubadda cagta rangers ay kusoo gudubtay saddex gool iyo laba kooxda kubadda cagta ee banvika ayaa iyana saddex gool iyo hal kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee mitland sidaasina waxa ay ugu soo gudubtay ciyaaraha play ofta isugeyn waxa ay kusoo gudubtay kooxda banvika toddoba gool iyo laba kulamada xiisaha badan ee play ofta oo lagu soo gudbayo ciyaaraha gruubka waxaa kuwa ugu xiisaha badan ay dhex marayeen kooxaha kubadda cagta ee dynamo cafe iyo banfica oo lix iyo tobanka bishan agost lugta koowaad fooda isku dari doona iyadoo lugta labaadna ay labadaasi kooxood ciyaari doonaan saddex iyo labaatanka isla bishan kooxda kubadda cagta ee rangers ayaa iyaduna b s v gurigeeda ku martigelinaysa lix iyo tobanka bisha agost iyadoo lugta labaad la isugu tegayo guriga kooxda b s v saddex iyo labaatanka bishan agost kulan aada u xiiso badan ayaa caawana waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo eintracht frankfort labadan kooxood ayaa waxa ay soo kala qaadeen koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga iyo koobka uruba league waxaana koobka suber kabka ay labadan kooxood fooda isku dari doonaan ciyaar aada u xiiso badan oo ka dhici doonta magaalada helsinki ee wadanka finland kooxda kubadda cagta ee manchester cityna waxay gaashaanka u daruurtay hadal ay warbaahintu wadwadaykaasi oo ah in kooxda kubadda cagta ee barcelona ay heshiis hordhaca la gaartay ciyaaryahan bernardo silva waxayna kooxda kubadda cagta ee manchester city sheegtay xidigaasi inaanu beec ahayn isla markaasina aanay jirin cid ay ka wada heshiiyeen in ay ka iibiso ciyaaryahan bernardo silva waaga dhegeystayaal xubinta ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascabdo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya wararkii cayaaraha markana kaalmihii heesaha
Daddy, give
codadkaasi xaliimo khaliif magool iyo maxamed mooge liibaan ayaa u dembeeyey idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo